habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha sebtembarna waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dt com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah cabsida laga qabo cudurka covid oo mar kale kusii bahaysa dalka britain nabadda maanta aan u taagannahay ilaahay amre dheer hanuu gaadhsi too kale haddana wakhtigeeda annagoo nabad ah adduunkaoo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo iyo nicmo uu gaaray oo qulubqulubtaanay dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku waa isku xidhan yahay nabadda adduunkaan u hambalyaynayaa waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan maalinta nabadda caalamka oo maanta dunida laga xusay qofkii isagoo dhallinyaraha markuu cudurkii dhallinyaradii ka soo dhex qaado gurigii buu imaanayaa gurigii waxaa ku nool dad waayeelah oo cudurkii u nugul oo uu si fudud cudurka ku dili karo waxaa sidoo kale idiin haynaa xubintii qurba joogta oo inooga timid dalka kanada qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
magaalada maharashta ee dalka indiya toban qof ayaa dhimatay markii uu ku soo dumeeyey dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah waxaa socoto baadigoobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay koob iyo toban qof oo dhaawaca ayaa la helay markii guri afar dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen toban qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan uga fogeen magaalada ganacsiga ee mombai dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhismo aada u da-weyn oo soddon sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la-aan soo wajahday dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in covid ka aawiis ay dayactirkaasi u dibdhigeen dhismaha taariikhiga taj mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii toddobiyo tobnaad ayaa dib loo furay isniinta maanta ah kadib markii muddo uu u xirnaa sababo la xiriira xanuunka covid ka dib u furista dhismahan ka samaysan mutuleelada cadcad kuna yaallo magaalada akra ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa covid oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeesha dalxiiska iyo dhaqaalaha boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayey ee taj mahaal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horreeyey ee gudaha cagta geliya ay noqdeen laba qoys oo kasoo kala jeeda taiwan iyo sidoo kaleeto new delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyey ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayey ku dhowaad shan kun ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan covid ka xayiraadiisa aaweed tobannaan kun oo dada ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hogaamiyaha kooxda islaamiyiinta bangaladesh ugu weynaa alaama shaah axmed shaafi oo hogaamiye u ahaa kooxda xafiis el islaam ayaa tan iyo markii la aas-aasay kooxdaasi labadii kun iyo tobankii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayey wuxuuna dhintay jimcihii iyadoo arrimo xanuun iyo sidoo kaleto waayeelnimoba ay haysay waxaa la rumaysan yahay in da-diisa ay ka badneyd boqol sano dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin uun kadib markii kacdoon aan horay loo arag oo kumanaan dada ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madarasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuullada islaamiga ah ay go-aansadeen inuu xilka ka dego inta uusan dhiman ka hor kadib muddo soddon sano ah oo uu hogaanka usoo hayay ururdiimeedkaasi waxaa lagu xusuustaa ayaa layiri hadaladiisii siyaasadeed oo uu ku kiciyay tobanaanka kun ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada daka dibadbaxyo ka sameeyey bishii may sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii markaasi oo uu dalbanaya in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyo nin lagu eedeeyay inuu sameeyey gaf weyn oo xagga diinta islaamka ah tirada diyaaradaha ciidamada cirka shiinaha ee soo galaya hawada taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka taiwan oo hadda isweydiinaya haddii bejiin ay ugu dambeyntii qorsheynayso weeraro ka dhan ah kadib toban sano hanjabaado ah inay ku qaado taiwan ciidamada cirka shiinaha ayaa waxay kordhiyeen tirada duulimaadyada ee ka gudbaya xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah afartii bilood ee lasoo dhaafay sida lagu sheega war ay sii daysay wasaaradda difaaca ee taiwan sideed iyo toban diyaaradood oo kuwa milatariga shiinaha ah ayaa kasoo gudbay hawada taiwan jimcihii waxaana xigay sagaal iyo toban kale sabtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadyada ee wadankaasi shiinaha iyadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaci taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay samaysato weerar celis iyadoo milatariga shiinaha ay sare u qaadeen daandaansiga milatari iyo sidoo kaleeto diyaargarowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan taiwan ayaa ciidamada taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan waxaa sidaasi bayaan ay soo saareen isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee taiwan
mahadsanid saare cabdi axmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida waxaa sii kordhigaya walwalka dadweynaha britain ee ku aadan in mar kale xayiraad lagu soo rogo xili laga cabsi qabo in cudurka covid-19 uu soo laba kacleeyo la tayaal sare oo caafimaad oo ka tirsan dowladda britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada in marka la gaadho bartamaha oktoobar in maalin walba uu cudurku ku dhici doono konton kun oo qof islamarkaana ay u dhiman doonaan laba boqoloo qof ridwaan xaaji ayaa warbixintan
goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha dalkan britain ayaa mar kale waxaa la hadalhayaa suuragalnimada in uu dib u soo labakacleeyo xanuunka faraha ba-an dunida ku haya ee covid sagaal iyo toban la taliyayaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada marka la gaaro bartamaha bisha oktoobar in cudurku uu ku dhici doono maalin walba konton kun oo qof islamarkaana ay suuragal tahay in maalin walba ay u dhintaan laba boqol oo qof patrick valens iyo brofesor chris wity oo labaduba la taliyayaal sarsare oo dhinaca caafimaadka dalkan britain ayaa xarunta ten downing street waxa ay ka sheegeen walwalka laga qabo in xanuunku uu soo laabto mar labaad also to remind you that the way that we reduce the spread is by limiting our number of contacts
aan idin xasuusiye dariiqa aan ku yarayn karno waa inaan yaraynaa dadka aan xiriirka la samaynayno annagoo weliba yaraynayna xiriirka goobaha ay suuragal ka tahay in cudurku ku faafo waxay u badan tahay goobaha dadku ay ku badan yihiin goobaha xiran ama goobaha hawadu ay ku yar tahay waana in la yareeyaa xiriir lala sameeyo qof cudurku uu ku dhacay sidaasi waxaa yidhi brofesor patrick valens oo isagu la hadlayay dadweynaha dalkan britain marka laysu wada geeyo wararka warbaahinta maqalka iyo kuwa muuqaalka ahba waxaa cad in durbabaa dadku ay kusii talagelayaan in mar labaad cudurku uu soo laabto iyadoo dowladuna ay sheegtay in xaalad adag la gelayo maalinta berita ah ayaa lasoo bandhigi doonaa tallaabooyin cusub oo looga hortegayo cudurka iyadoo la filaya in ra-iisul wasaaraha dalkan britain boris johnson uu arrintan ku shaacin doono shir jaraa-id tirada guud ee cudurka uu ku dhacay dunida marka la eego waxa ay dhan tahay koob iyo soddon milyan oo qof waxaana u dhintay in ka badan sagaal boqol iyo lixdan kun oo qof dalkan britain marka la eego shalay oo keliya waxa ay gaarayaan dadka cudurkani laga helay kun iyo siddeetan iyo kow waxaana u dhintay siddeed iyo toban qof oo xanuunkaasi uu ku dhacay wasiirka koowaad ee scotland haweeneyda lagu magacaabo nicolas stagion ayaa lagu wadaa in toddobaadkan iyadana ay soo rogto xayiraadyo dheeraad ah oo maalinlayaal ah oo looga hortegayo faafista cudurka coronavirus iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay muuqatay korukaca tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee scotland suuqyada waaweyn ee laga iibsado dharka ee ku yaala dalkan britain gaar ahaan magaalatan london oo uu ka mid yahay suuqa caanka ee oxford sarcus ayaa u muuqda mid maalmaha soo socda la buux dhaafin doono sababtuna waa in dukaamada dharka laga yaabo in albaabada la ysugu dhufto waxaayana waqtiyadooda la koobi doonaa maqaaxiyaha cunnada iyo goobaha kale ee dadweynuhu ay isugu yimaadaan ridwaan xaaji cabdiweli v o a
dhinaca kalena dalka sweden tan iyo intii uu bilowday xanuunka covid nteen waxyaabo badan ayay kaga duunaayeen qaabka ay ula tacaaleen dalalka dariska la ah ee yurub iyo caalamkaba xayiraado badan dalka lama saarin dugsiyada goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheraadaha badankood caadi ayay u furnaayeen iminka oo meelo badan oo yurub ka mid ah xanuunku uu soo noqdayna sweden waxay u muuqataa in halkeedii ay kasii wadayso cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan magaalada london ka soo diray odenblan waa maxaddo ku taalla bartamaha magaalada stockholm subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyaga oo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaano maaska isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta muuqaalka noocaas ahi caadi ayuu ahaa covid sagaal iyo toban ka hor haddii ay noqoto tareenada basaska xarumaha laga dukaamaysto oo ah meelaha caalamka inta badan lagu xidho maaska reer sweden dan iyo muraad kama galaan maxaa keenay diiranaanta intaasi leeg yaasiin cabdilaahi cabdi waa kalkaaliye caafimaad iminka waa bare magaalada gotemberg ayuu degan yahay marka hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka covid sagaal iyo toban iyo guud ahaanba dalka sweden waddankan sweden waxa uu marayaa teer iyo waagii cudurka uu bilowday ilaa iyo haddeertan sideed iyo siddeetan kun iyo shan boqol oo tiro ah oo dad ah ayuu ku dhacay waxaa ilaa iyo haddeertan u geeriyooday tiro fooda usii saaran shan kun iyo sagaal boqol oo qof exactly haddaan kuu sheego waa shan kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waxaa dadka meesha degdega ah ama emergencyga ku jira intensive careka waxaa weeye lix iyo toban qof weeye dowladdu iyo iyo cisbitaalada hadeertaan waxa ay runtii aada iyo aada maaragtay heegan ugu jiraan lacalla haddii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo labakacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobolada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan hadda waxay ku jiraan xataa weliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga hadeertan qaboobaha uu bilaabmi doonoo kale duraygiibaa bilaabmaya soo duraygii markuu bilaabmo maaragta inuusan durayga ku hoos qarsoomin incase hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan ay diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan uusan ahayn dadka intensive careka ku jira waxaa weeye magaalada stockholm dee cudurkan kowa markii hore uu ka bilowday waxaa ku jira saddex qof oo keliya magaalada caasimada labaad ee gothenburg oo aniga aan deganahay waxaa ku jira lix qof baa intensive care ku jira xaalad deg deg ah magaalada ama gobolka kaleeto oo isaguna dariska la ah denmark waxaa weeye isaguna saddex qof ayaa ku jira inta kale waa waxba kuma jiraan ama qaybaba xabad xabad ku jirtaa so marka waxaad u moodaa cudurkii in uu laga laga badiyey sida hadda ay tahay oo waxaad u moodaa in uu sii baaba-ayo halka dowladaha kaleeto ay kor usoo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo ay aada usii kacayso yaasiin waxaa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maaska waxa uu ku jawaabay maalin walba ma isticmaalo maaskiga maaskigaas maskaratada ma xirto laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolabo aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood markaaan soo galo waan xidhaa waxaa kale oo uu ka hadlay sababta aanay dadka reer isweden isugu adkayn shuruudaha ay badiba dalalka dariska la ah sida denmark iyo norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu coronavirusku keeno arinka kaleeto aad i weydiisay micnaha sababta aanay sweden iskugu adkaynin sharuudahan micnaha faafareebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbardhigo dowladaha dariska sida norway iyo denmark oo kaleeto dee walaal waxaa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan waa wax la tijaabiyey laakiin cudurro kaleeto oo sidaasoo kaleeto oo faafa lagu tijaabiyey weeye marmarka qaarkood maaskaraha laftiisa hadduusan aqoonin qofka sida loo isticmaalo isaga laftiisa ayaa wuxuu ku siinayaa kalsooni been ah oo maaskarihii aada wadato ayaa waxaad u malaynaysaa inuu wax kaa difaacayo marka haddaadan si hanaan wanaagsan aadan isaga bixinin ood gacmahaada uusan taabanin ood de meel aadan iska dhigin de gacmahaagii wuu soo raacaya hadhowna markaad meel xoqato ayuu ayuu viruskiina kusoo gelaya sharuudahan dowladuhu ay leeyihiin muxuu ahaa dadkan ku badbaadinaynaa de in dadkii la kala xiro sida ayawaa dhexdaasba ay spain iyo iyo talyaanigu ay sameeyeen sidaa loo kala xira mooye laakiin dadku way isdhinac soconayaan oo sidaas haday hadday dee noqoto of course wuu faafayaa laakiin dadka swedishku waa dad aada iyo aada u dhaganugul dadkoodana maqla aadna u foojigan isuna ilaaliya istaraatiijiyadda ay sweden isticmaashay haddii ay guul tahay iyo haddii aanay ahayn weli lama xaqiijin karo dor andres tagnel oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada faafah oo dalka sweden degan ayaa weli waxa uu ku celceliyaa digniin ah inaan weli la qiyaasi karin xaalka tanise kama ay joojin ururka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyadda sudan aada ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi london ka soo diray hay-adda gargaarka caalamiga ee norwegian refugee council ayaa sheegtay in xanuunka covid uu dhaqaale ahaan si weyn u saameeyey dadka barakacayaasha ah guud ahaan caalamka daraasad ay samaysay hay-addu waxaa ka muuqata in afar meelood saddex uu covid u keenay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool goobaha colaaduhu ay ka taagan yihiin gaajo hoyla-aan iyo qalalaaso waxbarasho nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya sida ay muujinayso warbixinta hay-adda n r c in ka badan shan iyo toddobaatan boqolkiiba oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee la wareystay ayaa lumiyey kharashaadkii soo geli jiray tan iyo markii uu bilowday cudurka covid nteen dhaqaale xumada uu sababay cudurka safmarka ah ayaa dad badan ku riixay faqri hoyla-aan iyo dhibaatooyin xagga waxbarashada ah sida ay caddaysay warbixintan maanta lasoo saaray warbixintan ayaa ku salaysan waraysiyo laga soo qaaday ilaa iyo kun iyo afar boqol oo qof oo ay colaado ku barakiciyeen siddeed waddan oo kala duwan iyo qaar kale oo ku nool afar iyo toban waddan oo caalamka ah warbixinta ayaa lagu ogaaday in toddoba iyo toddobaatan boqolkiiba dadka la wareystay ay shaqooyinkoodii ama dakhligii soo geli jiray ay waayeen wixii ka dambeeyey bishii maarij ee sanadkan toddobaatan boqolkiiba ayaa jaray qaar ka mid ah cuntadii ay ku karsan jireen guryahooda tan iyo markii uu dilaacay coronavirus halka saddex iyo toddobaatan boqolkiiba ay warbixintu sheegayso inay u badan tahay in aysan qoysaska awoodin in caruurtooda ay iskuul u diraan sababo la xiriira dhaqaale xumo ba-an oo uu ku keenay covid shayisa guul waxay iyada iyo shan iyo toban kale ku nool yihiin laba qol oo ku yaala guryo macmal ah oo lagu diyaariyey bannaanka magaalada kabul ee caasimadda afghanistan waxay hay-adda n r c u sheegtay in haddii uusan coronavirus dilin ay dhab ahaantii halis ugu jiraan inay gaajo disho dhaqaale xumida sii kordhaysa ayaa dad badan ku kaliftay in guryahooda laga saaro qaar ayaa u hayaamay deegaano kale si ay shaqo u raadsadaan inkastoo ay hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaasha ay ka jawaabeen qalalaasaha uu keenay coronavirus haddana kuma filna taageeradii loo baahnaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa kaalmooyinkii ay codsadeen ee sanadkan labada kun iyo labaatanka ay u soo xarootay keliya shan iyo labaatan boqolkiiba n r c ayaase ka dhigaysa in xitaa haddii la helo lacagaha loo baahnaa aysan dabooli doonin baahida daran ee hadda jirta warbixinta ayaa ku talisay in loo baahan yahay gargaar mug weyn oo deg deg ah laakiin aysan dhibaatada taagan hadda ku filnayn ama lagu xallin karin keliya gargaar bani aadamnimo gebagabadii hay-adda qaxootiga ee norway ayaa ugu baaqday dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo soo gaabiyo g iyo hay-adaha deeqbixiyayaasha caalamiga ah inay ahmiyadooda ee wax kaqabashada covid ka dhigaan caawinta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee adduunyada mahadsanid nuur xasan nuur caalamka waxaa maanta laga xusayaa maalinta nabadda oo sanad walba ku beegan koob iyo labaatanka sebtembar qaramada midoobe ayaa sheegtay in xuska sanadkan uu yimid iyadoo caalamka uu la hardamayo cadowga covid nteen magaalooyinka soomaaliya ayaa maanta laga xusay maalinta nabadda waxaana ka mid ahaa meelihii laga xusay magaalada baydhabo warbixin ku saabsan muhiimadda nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh munaasabadda lagu xusayey maalinta caalamiga ee nabadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qaybgalay waxaana looga hadlay muhiimadda nabaddu ay leedahay gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada xasan macalin biikole oo munaasabada maalinta nabadda adduunka hadal ka jeediyey ayaa sheegay maalintan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed nabadda maanta aan u taagannahay ilaahay amre dheer hanuu gaarsi toon kale haddana wakhtigeeda annagoo nabad ah adduunka oo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo inacmo uu gaaray oo qulubqulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku waa isku xidhan yahay waxaa weeye adduunyada hadday nabad qaar nabad waayaan qaarna muxuu ahay nabad ay haystaan hataa fikirka waxaa weeye ma ficnaanaay adduunka oo dhan baan u hambalaynayaa nabadda adduunkaan u hambalaynayaa horumar iyo barwaaqo ee nicmo ilaahayna gaarsi inkastoo maalinta nabadda adduunka baydhabo laga xusay haddana waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo oo aan kala sheekaystay muhiimadda nabaddu ay leedahay aadan cabdigaas oo ka mid ah dhallinyarada aan kula kulmay bartamaha magaalada baydhabo ayaa ii sheegay dhallinyarada inay yihiin furaha nabadda nabad la-aanna waxay ka dhigan tahay buu yidhi nolol la-aan muhiimadda iyo annaga ka reer koonfur galbeed ahaan bulshada say u arkaan haddaan soo koobo dhallinyarada waa furaha nabadda mise samayn karta nabadda arqalad ku noqon karta mise nabad u horseedi karta deegaanada annaga ka dhallinyaraan waxaanu aragnaa nabadda inay tahay nolosha bilowgeeda ay tahay sida reer koonfur galbeed horey u yidhaahdeen nebidaa naas la nuugile annaga waxaanu aragnaa nabadda inay tahay wax walba furaheeda inay tahay baanu aragnaa aadan cabdigaas wuxuu kaloo caddeeyey xukuumadda koonfur galbeed xilligani ka jirta inay ku guulaysatay dib u heshiisiin beela khilaaf u dhexeeyey sidaad la socoto xukuumadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxay samaysay shirar mase isu imaatin lagu samaynayo dib u heshiisiin dhab ah oo lagala dhex dhigayo dadka deegaanada koonfur galbeed oo colaado ay dhex mareen oo ku yimid dhinaca qabiil mase dhinaca ku yimid daaqsin iyo ceelbiyoodyo sidaad la socoto wallaweyn waxaa ka dhacay sidoo shaqaaqo qabiilah ka dhacay waxaad ogeed waxaa loo diray dad xukuumadda ka tirsan wasiiro ka tirsan waynu ku ammaanan yihiin meeshaas muddo bil iyo ku siman ayay joogeen gogol ayay meesha dhigeen wixii rabsho ah mase oo rabish ah meesha ka taagnaa waa la soo dhameeyey sidoo kale diinsoor waad la socotaa inuu mar asqaqabsi waxaas ay ka dhaceen haddana ay nabad dadku ay ku dabaalayaan nabaddii kadib hadda aad arkaysid in bulshadu ay gacmaha isqabsadeen oo hore loo socday ururada bulshada rayidka ayaa inta badan waxa ay qayb ka yihiin dadaalada nabadda lagu raadinayo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir sheekh cabdiwahaab ayaa isna sheegay inay muhiim tahay shacabka koonfur galbeed soomaaliya inay isku duubnaadaan si nabadda loo adkeeyo wuxuu kaloo xusay nabad la-aan inaysan nolosha micno lahayn nabaddana dee waa furaha nolosha adduunka maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka annaga bulshada reerka markaan nahay maandheedkeena iyo howlaha u xil saaranahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabad la abuurin iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeena inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsannahay midda heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto sidii wadankaa nabadda ugu dhici lahayd oo lagu soo dabaali lahaa nidaam dimuqraadi ah lana gaarsiin lahaa qof kasta oo soomaali ah xaqa uu leeyahay in wax walba oo wadankan ka socdo inuu ka qayb qaato taas waxay ku imaan kartaa in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyo ammaanka iyo nabadda dalka iyo dadka ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin haddii maamulka koonfur galbeed aad nabadeynta kala shaqaynaysaan kaalinta nabadeynta uu ka wada deegaanada koonfur galbeed maamulka muxuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed runtii markii laga hadlo tan iyo markii oo maaragtay hadda kursigan loo dhaariyey tallaabooyin fara badan oo wuxuu qaaday dhinaca nabadda maaratay lala aadayo annaga bulshada reerka haddaan nahayna qayb ayaan ka helna arrimahaas wuxuuna ka soo bilaabay dib heshiisiintii ummaddii la dhex dhigay oo khilaafaadkii iyo iskahorimaadadii dhacay doorashada ka hor dhacay maaratay dadkii waa laisgacan mariyey dhaqanka odayaasha dhaqanka ka qayb galay waxaa ka qayb galay aqoon-yahanka waxaa ka qayb galay xubnihii markaa maaratay dowladda ka tirsanaa nabadda waa dareen cabsi la-aan ah oo ay dadku ku joogi karaan halka ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warar ka imanaya maamulka galmudug ayaa sheegaya in iska horimaadyo ay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mareen deegaanka miirduugle oo dhinaca bari ka xiga magaalada dhuusamareeb haddaba dagaalkan ayaa waryahayaga cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle runtii waxaa ka dhacay dhinacaas maxaan ku raday guduuda bariga ka xigta magaalada madaxda subadeed qoladii nabaddiidka ahayd baa aaggaa soo galay ciidamada iyaduna waa ka war heleen kabacdina ciidamaha ku baxay kabacdina aad baa maaragtay lala dagaalamay markay ku dhega barjoobeen rasaasta iyo hubka iyo ciidanka lixaadkiisa way farxadeen farxadkooduna baadihu galay ciidamaduna way sii baacsanayaanoo haddii ilaahay kuloogahay in aada loo fogeeyaa qorshaha
dagaalkii maanta dhacay ee ka dhacay duleedka degmada dhuusamareed deegaano hoostaga bal khasaarihii dagaalkaasi ka dhashay haddaad nala wadaagtid ciidamada iyada ayagoo bad qabay goobihii ay dabadiidku joogeen ay tageen dhaafeenna jidka ayaa baawur mina kula qaraxday baawurkii waa kuyoogi hadda waxba gaarin laakiin hal askari baa ku geeriyooday hal askarina waa ku dhaawacmay dagaal kale ma ahayne meel jidahoo maarata qabta jeexa baawur u leexday buu ahaa marka mina waxaa ku qaraxday maarata in hadda hore utili in la dagaaloobeen
dagaaladan waxay yimaadeen kadib markii maleeshiyada shabaab isku dayo weeraro ah ay kusoo qaadeen eeraboorka dhuusamareeb oo ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb marka ma moodaa in shabaabku ay ducaducayn ku wadaan xaasimadii dowlad goboleedka galmudug hadda shabaabka awalba wanaag looma dhexayn laakiin aada waxaa loo buunbuuniyey warbaahinta u boonboonisay inaan boorka iyo magaalada agteeda iyo ay nimanku ka dagaalamayaan marka taasi waa dacayd fakata weeye ma soo dhowaanin si dooxata ah oo maaragtay sidii wax sahan oo kale ayaa aada looga warhelay inay joogaan meel meelihii lagu lagu ogaan jiray ka sokaysa sirdoonkaana aada ula socday markay isa soo humbuleen oo loo jeeday inay koox yihiin ayaa markaas ciidamada lagu saaray markii ciidamadu dab saareenna meelay ka bixeen waa la waayey waxa iska iska dooxataa dhalinyarada soo qabdeen dooxata ay ahaayeen qaab ciidan oo loola dagaalamo tilmaha la isku dhigana ma jirin qaababka kan warka loo dhigayo duleedka dhuusabareed aeroboorka iyo waxaasna waa weeye waa dacayad weeye mana imaan mana imaan doonaan mana imaan karaan waa dooxatooyin ay ciidanka sidoon ka war heleen ayagana haatan waxa weeye waa la bacsaday meelo ay hore u joogeenna hadda waa ka qaxeen
wasiir ciidamada hadda duulaanka qaaday waa qeyb ka mida kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya aaway ciidamadii kale dee dowlad goboleedka galmudug
ciidamadu de waxa weeyaan waxaana waa iska burcad meel soo gasho ciidamadii aagaas ka dhawaa ay baacsadeen weeye dagaal wajahaan oo ciidamada galmudug oo dhanahi meesha kama dhicin buutadaas ciidamo farac ka mid ah ayaa meesha ku baxay oo qaab haddii ilaahay ku leeyahay sahan ugu baxay iyo inay kala cayriyaan waxa meelahaas laga sheegay marka ciidamadii galmudug waa joogaan iyagan buuxayna ku jiraan
ku dhawaad toban sano oo ay dhuusamareed iyo deegaano hoostaga ay maamulayeen ahlu sunna ma jirin duulaan shabaabku ka kaga yimid hadda oo galmudug ay gacanta ku hayso muddo kooban dhowr jeer isku dayo weeraro ah bay shabaabku kusoo qaadeen marka ma moodaa in habacsanaan dhinaca amniga ah iyo ka hortagga shabaabku ay galmudug ka muuqato maya warkaas iyo warar u dhadhow oo ay si ay si qaldan ku heleen ayaa laga yaabaa inay hodayaan oo ay ay ay beenu sheegaan ciidamada galmudug hadda koox waa ka ka xoogan yihiin sidaas sheegtana sunal jamaaca u babac dhigtay baabiisa caydisay waana ku mahadsan yihiin wixii ay sunal jamaaca ka haray haatan dawlad xooggan oo loo galmudug loo dhan yahay baa jirta iyadoo galmudug loo dhan yahay ay jirto ayaa qaababkaasi waxa weeye waad ka garanaysaayo in lagu soo wajahan yahay awoodda ciidanka iyo waxaa jira waxa la yidhaha docodocayn iyo haddii ilaahay kuu leeyahay dhuumaalaysi sahan sahana marka laakiin saakii bay dareemeen ama ay arkeen hadday sunno dharbaaxadeeda yaqiineen tokfiirka iyo iyo iyo haraatida dowladdu leedahay calasilaa mar daba sheeqoto la maqli doono barjeen kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u waramayey cabdiwaaxid macalim isxaaq
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kumanaan ruux oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dadaab ee dalka kenya oo belihii lasoo dhaafay aan helin adeegyadii ay horay uga heli jireen hay-adaha gargaarka sababo la xidhiira cudurka covid-19 waxaad kaloo maqli doontaa saamaynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ciyaarihii iyo kaalmihii saha ayaan barnaamijkeena ka marnay aynu ku horrayna kumanaan ruux oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ahaayeen kuwo aan helin adeegyadii la siin jiray ee dhinaca caafimaadka sababa la xidhiira cudurka safmarka ah ee covid-19 naafo badan ayaa noqday kuwo aan ka soo bixin aqaladooda taasi oo adkaysay in si gaar ah loo ogaado duruufaha nololeed ee ay kala kulmaan xanibaada covid-19 darteed loo soo rogay farxiyo daahir faarax oo ah haweenay ku nool dhadhaab una ololaysa bulshada naafada ah ayaa v o a uga warantay dhibka ay ku nool yihiin bulshadaasi waxaana ay ugu warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas
dhibka dadka naafada ah haysata waa anoo aabbahay qaadi waayay ba aabahayna aabbihii keenay dadkan dhibanaha ahay waxay ahaayeen dad walba awalba iska dhiban dad ilaahay subxaana watacaalaha nolosha ay ku nool yihiin uu u qadaray dadaan maxay ahayd toolay awalla saa rafajii ku ahaa oo qaxooti ku ahaa way iskaga maalqabeen berigoodii hore waxay lahaayeen xarun furan oo ay isugu yimaadaan oo ay farxadda isla qaybsadaan oo ay murugta isla qaybsadaan oo ay ku sheekaystaan wiljeerada kuwa wata kuwa gurguuranaya kuwa maxay toolay qoryaha ku boodaya dad community isku xidhanoo waryaara iska warrama sideetihiin iyagu isku faraxsanoo bulsho waa tahay bilihii tegey dalka kenya waxaa guud ahaan saameyn ku yeeshay caabuqa covid bal dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab xaalkooda waa sidee heerkayse gaarsiisan tahay dhibaatada sida gaarka u taabanaysa ee soo wajahday lama qiyaasi karo dhibaatada soo gaadhay ee uu u keenay cudurkan covid-ka la leeyahay waa masiibo saddexaadoo ku dhacday gaar ahaan dadka naafada ah waayo sababta oo ah ma leh meelay isugu yimaadaan ma leh maxay ahayd toole iswaraysigoodii iyo farxaddoodii ma leh waxyaalihii yaryaraa ee ay ka heli jireen hay-adda handikaabka hay-adda handikaabka ay ka heli jireen ma leh waxaa weeye saliiddii yareedee lagu daliigi jiray ee ay u fayli jireen ee dadkaan dusha laga marin jiray ee fiisotarabiyada loogu samayn jiray ma leh maleh haddii eebahaydankada leeyahay dhiirigelin marmar sibnaaro yaryaroo loo qaban jirayoo maxay ahayd tolaysgu keeni jirayoo ay indhaha ku kala qaadi jireen maleh maleh haddii eebahay idankeeda leeyahay talooyinkii iyo wixii kii dhibane markaa la arko ee silicsane markaa la arko iyaga dhexdooda iscaawin jiray iyaga dhexdooda ayaa halka doolar iska uruurin jiray marka shaqsi loogu sheego inuu xanuunsan yahay marka iyagu iska caawiyaan baa bulshada kalena loo bandhigi jiray loodhan jiray waryaara qof noocaasoo weliba curyaanhaabaa saas ku dhacday warkaalaya warkackaca loodhan jiray male waxa waxaa leeyi laba qof meel isuguma imaan karto waa kala cararaay waa afka kala xidhaay waa haysa salaaminaay dhibaatada ku dhacday ee covid nteen naafo u geystay wax la qiyaasi kara maaha waa tahay guddigiinan mutadawicnimada ku shaqeynayo maxaad u qabateen bilihii tegay dadkan
wallaahi taalka iyagu wuu iska gaaban yahay laakiin mara maanaan rajo gabayno mara rajadayadu hoosu dhici mayso waayo sababta oo waxaan u taagannahay oo aan dhexda u xidhannahay inaan naafadaas aan meel kasta hanala gaadhee aan daba taagnaano oo aan gadaalka riixno waxa bilihii ugu dambeysay ee hadda ah aanu odhan karo waa noo qabsoomay waa inaan bacad kaa wareegno qof waliba noloshiisa xaqiiqdaa inaan ogaano waxa weeye raashin la qaadanaya qaxootiga ma jiro nin weliba waa ogyahay kuwa aan meel waxba ka soo gelin baa jira basar unbaa laysu caawinayaa muslimkaanu dhex maraa waa tahay hay-addii gacanta ku haysay oo inta badan dadkan ogaan jirtay maxay idiin sheegtay maadaama dadkan ay yihiin dad u baahan in si gaara loo ogaado wallaahi haayaddii wacyiga iyo wakhtiga unbaa ku dhacay yadana waayo sababta oo ah shaqo xafiisahoo furan iyo wax isdhex maraya iyo wax cabashadooda meel kale loo gudbinayo midna ma jirto haayadda albaabada u xidhan covid nneteen baa u xidhay marka covid nneteen uu hawadiina ka qabsaday uu meel wax ka imaanayaan aysan jirin oo maxay ahayd tole xataa ay dhammaatay isdhexgalkii bulshadu uu yaraaday haddii haayadda waxay noo sheegtay in ilaahay wakhti kale uu sac kale noogu bedelo mooyaane inaan wax hadda soconayaa jirin dadku ay kala baahi badan yihiin xanuunada ku dhaca iyo masiibooyinkana aad bay u badan yihiin bal dadkan aad matasho ama aad u dooda xuquuqdooda naafanimadooda emise qab ay ka kooban tahay
dadkan horta naafadoodu waa saddex qaybood saddexdaa qaybood waxaa ugu liidataa qaybta maskaxda qaybta maskaxda waa dadka haddii bahal cunayo iyo haddaad caana siiso iyo haddaad suba ku dhex riddo midnaba aan ogeyn wax allaale waxay ogyihiin ma jirto ee weliba la abiyuusgareeye ee la yidhaahdo waxani maxay ka nool yihiinee lasii yase ee lasii dhibaateeye ee aan la dhaqaalayne aan noloshooda lays odhanin waxa kan cuquubaaba idinkaga socota qof qofa dhifa mooyaane dadkaasi waa dadka c bga la yidhahdo waa dhulka dad dhulkaa yaalla waay ee galgalanaya ee hangaraluhu qaniinayo ee yuriirigu cunayo ee ciiddu ka gelaysa meel kastaoo daloosha waa dadkaas dadkaas horta dadkaasaa ugu liitaa dad waa dadkaa xubnaha naafada ka ah ee hadlaya ee wax baran kara ee war waa gaajoodayey odhan kara war waa lay dilayaayey war tuug baa ii soo galayey hadday dumar tahay war waa lay kufsadayey odhan kara weeye oo maxay ahayd tole waa dadkaas xubnuho xubnahoodu ay ay laaban yihiin ee wiljeerada ku socda laakiin maskaxdoodu tamaam tahay waa alxamdulilah maskaxdoodaabad kuwaa tamaama iyo dadka qaybino indhoolka tahay qaybino dhagoolka tahay ee maxay ahayd toole iyaguna xubnaha muhiimkaahi ka maqan yihiin laakiin soconaya dadka waxaa u liita dadka mentalka iyo dadka maskaxda lahayna c b-ga ee jiifa xubinno u dhaqaaqayn qoladaas iyagu waa isku hayb laakiin aniga waxaan takhasus ku noqday qoladan c b-ga la yidhaahdo waxaa weeye gurigayga jooga waxaa i baray wacyiga iyo wakhtiga ayaa i baray anaa ilahay jirkayga kasoo gooyo xanaaneeya dadkana ku wacyigeliya inay dhaqan wanaagsan kula dhaqmaan inay maxay ahayd tole ilaahay abuuray inay xuquuq gaara leeyihiin inay noolaadaan inay xaqu leeyihiin inay waxbartaan inay xaqu leeyihiin in loo qubeeyo oo wax la siiyo inay xaqu leeyihiin in sida caruurta kale loo xanaaneeyo inay xaqu leeyihiin dantaa i bartay wax iga caawiyey male inaan dadkan u dhaqdhaqaaqo aniga dantaa i bartay gurigaygaa midabto koorku ka bilaabmaa anigu gacanta aan isaga afka wax ugu geliyaan afka gashadaa laakiin ka la dhashay ama tala dhalatay waxaa laga yaabaa afkiisa inay ka wisiisto aniga jirkayga ilay kasoo gooyey kama wisiisi karo dantaa i bartay gurigaygiibaaba midabto koorku ka bilaabmaaye maxaa dad kale u malaynaysa aniga dadkii anigu aan dhalay ee anigu aan wada dhalay ee wada korinayay aan wada hayay ayaa midabto koor aan ka dareemaayo cuqdad aan marmar la cadhoodaa curyaankayga waa tahay ugu dambayntii fariinta aad u jeedinayso bulshada soomaaliyeed ee aad doonayso in dadkan naafada ah loo qabto maxay tahay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee aan ay ka dhasheen dadkan in dadkani ummad kale kama imaanine waxaan ku leeyahay meel kastoo aad joogtaan fadhiga uga kaca dadka naafada ah taasi waxay ahayd farxiyad daahir faarax oo u waramaysay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan heesta carafo iyo funaanka cawaale aadan ayamaha cisiga le ilaaxa dilbarakeeyey wa khayr ku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadho lahayno cad iyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowma rafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay cayamaha cisiga leh ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynoo caf iyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu xogan carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu xogan waliba miduu dumar calmaday way cudoon tahay amartaa haddaan curiyon cawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay in waliba miduu dumar calmaday way cudoon tahay amantaa haddaan curiyon cawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya v o a haatanna kenya gabdhaha suxufiyiinta ah ee ka shaqeeya gudaha dalka kenya gaar ahaana xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanibaadaha loo soo rogay sababa la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere weli meelaha dadka warbaahintu ay ka shaqeeyaan gaar ahaan gabdhaha ayaa culays weyn waxa uu ka saaran yahay covid nka marka la eego xeryaha qaxootiga iyo weliba meelaha kale ay dadku ku kulmaan waxaana aad u yar agabka ay dadku heli karaan ama markaasi ku baraarugsanaanta dadku in ay kala durkaan ama ay isticmaalaan agabka loogu talagalay in ay markaasi kaga hortagaan coronaviruska waa xanuun jira balse inta badan dadka qaarkii aad arkayso in ay sahlanayaan iyadoo tira ahaan dalka kenya gaaraana xeryaha qaxootiga uu hoos soo dhacay marka lee gobolka waqooyi bari dadka coronaviruska laga helay muddooyinka dambe aamina cabdi maxamed oo ka mid a wariyaasha ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa dhibaatooyin gaar ah waxa ay kala kulantaa marka ay dadka waraysanayso ama goobaha ay tegayso iyadoo v o eda barnaamijka tubta loosha uga warantay saamaynta shaqadeeda wariyanimo iyo coronavirusku sida uu u saameeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantaha yaasiin dhibaatooyin badanaa horta ka jira gabdhaha miidiyaha ku dhex jira iyo saxaafadda awal waxaa yareed gabdhaha soo geli jiray miidiyaha waxaa badneed dhibaatooyinkii ay fursada fursadaha shaqo ay lahaan jireen gabdhaha marka hadda cudurka siduu u bilowday coronavirus waxaa sii siyaaday dhibaatadii haysatay gabdhaha wariyaasha ahaa ayagoo hadda aan aadi karin meelaha badanaa ee bulshada iskugu imaato maadaama dowladdii ay tiri dadku waa inay kala dheeraadaan waa in la joojiya meelaha laiskugu imaanayo waa in la joojiya saddex qof ilaa shan qof meel iskugu imaan karto marka xitaa awal waxaa la heri jiray dad aa ka waraysato waxyaabaha maanta oo kale ka dhacaya magaalada laakiinse hadda markasta markaa baxrida cadid magaalada waxaad weynaysaa dadkii soomaalida ee socon jiray wadooyinka maadaama dowladii tiri hadda hala kala sikado oo yaa guryaha laga soo bixin dadkii badanaa hadeertaan waxay joogaan guryahoodii waxay ku xayiran yihiin guryahoodii shaqooyinkii iyo isdhexgalkii bulshadana way yaraatay aamina markaad la kulmayso koox ahaan dhalinyarada qaxootiga ee dhadhaab iyo meelaha aad tagto amaba nairobi markaad la kulmayso waxyaabihii ma raacayaan dadku ma qaataan maaskigii iyo kala durugkii iyo faraxaashadii iyo sidee bay ugu baraarugsan yihiin marka laga reebo dadkii aad wareysanaysay culayska kaa saaran soomaali waa taqaanaa waa soomaali soomaalina way dhib badan tahay inay sharciyada raacaan badanaa dadka soomaalida maaska waa la xiran yahay laakiinse dadka way iska bixiyaan maaskaha ayagoo ku xiraya oo maxaa layirahdaa garkooda hoostiisa bulshadana hadeertan waxaa loo sheegay inay isan salaami karin oo gacmaha aysan isgelin karin laakiinse markay isku imaadaan bulshadii oo dadkii dhallinyarada saaxiibada ahaayeen isku imaadaan marka marmarka qaar waxaa dhacda inay maxaa layirahdaa hab isa siiyaan inay gacmihii isgeliyaan inay si fiican u farxalaneen marka dhibaatooyin ba-an ayuu ku hayaa coronaviruska isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada markaad rabto inaad waraysato aad haysato qalabkii zuuminkii iyo teleefanadii iyo qalabkaad wax ku korgarayn lahayd oo ku duubi lahayd miyaanay kuu sahlanayn markaad xeryaha intaad dadkii u tegi lahayd meelaha kale kaga duubtaan gabdhahaan waxaa dhihi lahaa midaas way dhib badan tahay hadeertaan soomaalida sidaa kuu sheegay markii horeba waa dad jecel inay isdhexgalaan fysical touch inay sameeyaane marka dadka wareysanay sidoo kale waxay jecelyihin inay ku wejika weji inay kusoo hor fadhiistaan ay kula sheekaystaan marka adigoo u sheegaysid in ay tahay muhiim in la kala sikado oo maxaa la yidhaahdaa maaskihii la xirto oo lakala fogaado ayaa haddana waxaa caqabad weli taagan ah in bulshadii aysan si fiican aysan u qaadanaynin tilaabooyinkii dowladda u sheegtay ahayd caafimaad ahaan in la kala sikado si uu u yaraado cudurka iyo dhibaatooyinkiisa ee gabdhaha ee ka shaqeeya warbaahintu aad ayay u soo kordhayaan siiba xeryaha qaxootiga islamarkaana macluumaadkii la xiriiray in ay dadka u gudbiyaan waxay kaga qayb qaataan sida adigoo kale ama cod ahaan ama ha noqoto social media marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ugu dambeeyo talooyinka aad u jeedinaysaan haddiiba ay adkaato inaad la kulantaan adoo fursadan tubta nolosha ka faahaysanaya maxaa ka mid a hadeertan social media sida facebook facebook waxa waaye hadda isha ugu weyn ay soomaalida ka hesho newska iyo wararka dadka waxay haystaan maxaa layidhahdaa smartphones teleefanadooda waxyaaba kusoo duubaan marka hadda waxaa talada u jeedin lahaa waxay tahay haddaa aragtid dhibaato dhacayso haddaa aragtid waxyaabo bulshada maxaa layidhahdaa kasoo horjeedo waa inaad telefoonkaaga qaadatid aad soo duubtid soo dhigtid maxaa la yidhaahdaa internetka sida facebooka si dadka ay u ogaadaan u wacyigelisid waxyaabaha ka socda meelaha aad joogtid maadaama wariyaashi dhibaato ay ku tahay inay gaaraan meelaha ay ka dhacayso dhibaatooyinkaas xeryaha qaxootiga maadaama hadda aan loo travel galeyn karin oo la aadi karin oo meeshii loo safri karin waxaa loo baahan yahay qofkii meesha jooga ee aqoon haysta ee telefoon haysta ee internet haysta iyo facebook waa inay soo sheergareeyaan waxyaabaha dhacaya meesha ku arkaan oo kasoo horjeeda dhaqankii soomaaliyeed iyo bulshadii iyo maxaa la yidhahda dhibaatooyinkii dadka masaakiinta ku haystay meesha aad ayaad u maadsantay taasi waxay ahayd aamine cabdi maxamed oo ka mid a gabdhaha wariyaasha ee xeryaha qaxootiga iyo weliba magaalada nairobi iyo qaybo kale oo dadku ay ku kulmaan wararkaa ka gudbiya gaar ahaana barnaamijka tubta nolosha oo aan ka waraysanayey siicsan wardheere nairobi aad buu u mahadsan yahay yaasiin haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horeysay tan iyo intii dib loo furay horyaalka premier leaga toddobaadkii hore kadib markii garoonkooda stanford bridge ay kusoo dhoweeyeen kooxda liverpool oo laba gool iyo waxba kaga adkaatay kulankan oo ahaa mid adag islamarkaana si weyn looga daawanayay caalamka ayaa labada kooxood ay ku ciyaarayeen iyadoo garoonka aysan joogin wax taageerayaal ah laakiin shaashadaha ay ka daawanayeen kubad sameeyaha kooxda liverpool sadio mane ayaana ahaa dhaliyihii labada gool ee ay ku xasuuqeen kooxda chelsea oo ay u marti ahaayeen isfahamka waryahanada kooxda liverpool ee kala ah saalax farmino iyo mane ayaana waxa uu suurageliyey in kooxda chelsea ay si fudud kaga badiyaan guuldarada kooxda chelsea ayaa waxyaabaha sahlay waxaa ka mid ah kadib markii ciyaaryahankooda christensen uu calaamada casaanka ah ka qaatay kulan kale oo xiise lahaa oo ka tirsanaa horyaalka ingiriiska ayaa waxa uu dhex maray kooxaha southampton iyo tottenham hotspur kooxda tottenham oo kulankii furitaanka ee horyaalka ingiriiska guuldarro lasoo kulantay ayaa southampton ka gaartay guusheedii ugu horreysay kadib markii ay ku garaaceen shan gool iyo labo ciyaaryahanka u dhashay kuuriyada koonfureed ee son men ayaa habeenkii xalay ahaa ay u ahayd mid ka mid a habeenadii ugu cajiibsanaa ee soo mara taariikhdiisa intii uu u ciyaarayay kooxdiisa tottenham son men ayaana dhaliyey afar ka mid ah shantii gool ee ay kaga badiyeen kooxda southampton afarta gool ee ciyaaryahanka kuuriyada koonfureed u dhashay uu u dhaliyay kooxdiisa tottenham ayaa waxaa u baasay ciyaaryahan harry kane oo afartaba ay lugtiisa kasoo baxeen goolka shanaad ayaa kooxda tottenham waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda harry kane halka labada gool ee ay la timid kooxda southampton oo midkood uu rigooro ahaa uu u dhaliyey ciyaaryahankooda englis oo weerarka uga ciyaara kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka premier leaga ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda braton albion ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda newcastle united leicester cityna waxa ay afar gool iyo laba uga badisay kooxda banley kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha aston villa iyo shevel united manchester cityna waxay caawa u martinaysaa kooxda wolverhampton wonders oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay cashir lama ilaa waan ah usoo dhigtay dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda genowa ayaa waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda corotona sisolo hal iyo hal ay waxay la dhaafuweysay kooxda calyary yuventus oo horyaalka talyaaniga difaacanaysana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badisay kooxda samdoria kulan kale oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha ac milan iyo bolonya dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray kooxda garnada ayaa labiyo hal uga badisay kooxda deportivo alves real batisna waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee real viladolid real sociedadna waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda difaacanaysa horyaalka laliiga ee real madrid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaab aad baad u mahadsan tahay markana dhegaystayaal aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan cododka fanaaniinta maxamed kaadheeri iyo sacdiya
siman
What time do you dambeheeda midabka leh waa mid loo dhameeyo maba kala maba kala maba kala dhantane
hamba kugu dhadhabayo labada isu dhiganta mid hadduu dhantaalmana dhismo uma hagaage hamba kugu dhadhabayo labada isu dhiganta mid hadduu dhantaalmana dhismo uma hagaage ambadhuubiyowna habeenada dhibaate ambadhuubiyowna habeenada dhibaate
nayarsaday jacay ku yeel intaa uu dhaiiqiday ma dhex galay wadnahaano ma la dhuubtay awga ma la dhuubtay awga
hamba dhamac galgacalba intaa la dhulondolay idhalaalinayso dhaxdu ilaa yaraatee
nayarsaday jacayl ku yeel intaa uu dhaiiqiday ma dhex galay wadnahaano ma la dhuubtay awga ma la dhuubtay awga
hamba dhamac galgacalba intaa la dhulondolay idhalaalinayso dhaxdu ilaa yaraatee barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii fiidnimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
dhadhabkugu xasuusto riyankugula dhile dhalal xuural cayne dhanab qabatay waye dhadhabkugu xasuusto riyankugula dhile dhalal xuural cayne dana qabatay waye kolkaad soo dhowaata dhulku waada iftiima maba kala maba kala maba kala dhantaalmide kolkaad soo dhowaata dhulku waada iftiima maba kala maba kala maba kala dhantaalmidee